halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha sebteembarna waa shan iyo toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan
dhibaatadan maaha wax la soo koobi karo kaydkii weynaa ee jameeca misra ee wiligii ka baxayey ee lagu magacaabi jiray k t fow islamarkaana dowladdii dhexe ee biyaha laga sii jaray shirkadii loo yaqiina somali fruud ayaa jaabsaday islamarkaana wuxuu biyihii dib ugu daray tuulooyin fara badan oo hoos yimaada degmada balcad
waa cabdulaahi maxamed xasan oo ah wariye ku sugan degmada balcad oo ka waramaya cabsi laga qabo fatahaadda webiga iyada oo beeraleyda deegaankaasi ay barakaceen waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan wasiirada caafimaadka ee dalalka igad oo magaalada gaarisa si wadajir ah xarigga uga jaray qorshaha ka hortagga iyo tallaalka cudurka dabaysha qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin helaa balse dhegeystayaal marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in rag hubaysan ay xalay gudaha magaalada ku dileen laba wiil oo dhallinyaro ah goobjoogayaal ayaa v o edu u xaqiijiyey in labada wiil ee la dilay ay ahaayeen saaxiibo sanadkii aanu kasoo gudubnay ka qalinjibiyey jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ciidamada amniga ayaa tegay goobta uu dilka ka dhacay oo aada ugu dhow suuqa magaalada balse waxaa la xaqiijiyey inay baxsadeen raggii dilka geystay lama oga sababta loo dilay labadani dhalinyarada ah oo ka mid ahaa dhalinyarada waxbaratay ee magaalada boosaaso waana markii ugu horreysay oo laba wiil oo jaamiciyiin ah hal mar lagu waddilo gudaha magaalada boosaaso
duufaanta florence ee saamaysay labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta carolina ayaa uu hoos u dhacay xawaarihii ay ku socotay waxaana ilaa iminka wararku ay sheegayeen inay u geeriyoodeen shan qof booliska magaalada wilmington ee waqooyiga carolina ayaa sheegay in hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay ay geeriyoodeen kadib markii uu gurigooda uu ku soo dhacay geed weyn oo ku yaalay agtiisa sidoo kale wararka ayaa sheegaya in qof waayeel ah oo sideed iyo toddobaatan jir ah uu isla gobolkaasi ku geeriyooday isaga oo isku dayay inuu xadhkaha korontada ee gurigiisa uu hagaajiyo xilli uu roob xoogani u da-ayay qofka shanaad ayay saraakiisha maraykanku sheegeen inuu ahaa qof waayeel ah oo ay dabeylaha duufaantu qaadeen isaga oo ka soo baxay gurigii uu ku noolaa
warkaasi dhegeystayaal waxa uu idinka ka imaanayay v o a washington aan ku horeyna ee beeraleyda degmada balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ka cabanaya dhibaato ka dhalatay webiga oo laga cabsi qabo in uu soo fataho faahfaahinta warkan ayuu ibraahim xasan daanduray uu ka wareystay cabdulaahi maxamed xasan oo ah saxafi ku sugan magaalada balcad dhibaatadan maaha wax lasoo koobi karo waayo kaydkii weynaa ee jameeca misra ee wiligii ka baxayey ee lagu magacaabi jiray k t fow islamarkaana dowladdii dhexe ee biyaha laga sii jaray mooska islamarkaana ama shirkadii loo yaqiina somali fruud ayaa jaabsaday islamarkaana wuxuu biyihii dib ugu daray tuulooyin fara badan oo hoos yimaada degmada balcad kuwaas oo ay kamid yihiin tuulooyinka jameeca misra barbaraki buulafaayo dhuxul buulasaydi buulaxasey iyo tuulooyin kale oo fara badan oo ay saameyn xoogan u geysatay fataadii dhowaan uu sameeyey webiga islamarkaana kaydkaasi kusoo burqada ahaa dhammaan dalagyadii ku yimid tuulooyinkaasi waa ay baaba-een iyadoo taasi ay jirto oo dhammaan dalagyadii ay baaba-een oo dadkii noloshoodii ay khatar gashay oo tuulooyinkii go-doomeen oo tuulo tuulo u gudbi karta aysan jirin marka laga reebo isticmaalka doonyaha oo keliya ayaa haddana hadda waxaa dhacday in cadsi xoogan ay soo wajahda dadka oo ku saabsan in weligii biyo fara badan uu keenay ishii hore usoo jabsatee kaydkaas ahayna weli aan la xirin oo ay dad kale mar kale qabaan in biyo dib usoo daro marka dadka aad ii sheegtay tuulooyinkaas si degan hadda maxay quutaan si ay u nool yihiin wallaahi waa noloshooda nolol aada u liidato waaye waayo hadda meelaha tuulooyinka qaar sida farbaraki buulafay dhuxuli saydiir oo kale ma lahan wax gaadiida oo gala marka laga soo tago doonyo oo ay ugu gudbaan goobaha biyaha ku jiraan sida webigiio kale meelaha qaar bad iyo biyaha oo loogu maraya doonyo iyagoo beerahoodii doonyo ku dhex maraayo beerahoodii marka guryihii iyo wadadii ay gawaaridii soo istaageen masaafo hal saac laba saac ayaa doon ay usoconaysaa oo maxaa la dhahay way gaariga usii soconayaan intilaa ay gaariga ka gaarayaan oo tuulooyinka qaar way kala xiran yihiin marka noloshooda aad ay u liidataa waayo waxay quutaan wax tuulooyinkii sida ama degmooyinka sida balcad oo kale laga qaado ama xawaaley oo doon la saaray oo xaafadii la geeyo quutaan hadda haddii dadkii iyo xoolihii ay saas u dhibaataysan yihiin oo mooskii iyo awbatiiqowgii iyo digirtii iyo aan la haynin ay soo baxayn wax gurmada oo dowladda ama maamulka gobolka ay u fidinayaan dadkaasi maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada balcad ayaa gurmadkii ugu horreeyey mar aan sidaa u fogeyn geeyey oo yani lacago yaroo nool maalmeeda dadkii tuulooyinka kasoo barakacay gaarsiiyey oo kun iyo saddex boqol oo qows gurmad mar u fidiyey marka intaas laga soo tago gurmad kaloo weynoo yani ama hay-adaha gargaarka ama la gaarsiiyo habeen atee ma jirto dadka waa dad iska dhibaataysan duruufo adag isaga jiraan guryahoodii biyaa ku jiro oo raha ka yeerayo malaariyadaa cunayso goobo caafimaad ma qabaan hataa dadka qaar cuduraha soo ritay oo maxaa la dhaha ay kamid tahay malaariyadii iyo sida shuban biyoodkii oo kale oo naloo sheega m c h ku yaallo belley oo maalin aan dheerayn saddex qofood oo cudurka shuban biyoodka usoo ritay la gaarsiiyey waa maalin saddexaad marka dadkii nolol xun oo aada u liitay ku jiraan iyagoo taasi ay ku jiro oo hadda laakiin rajo qabo in biyihii ay ka bixi doonaan ay beerahooda dib u tacban doonaan ayaa haddana hadda waxaa lasoo sheegay in webigii biyo fara badan uu soo wado xilli roobabkii lagu jiro dayrtii oo maanta dadan ay muuqata xataa in roobab saasaan roobeed ay cirka ka muuqatay webigina uu biyo fara badan keeno baladooni ay soo dhaafeen oo la sheegaya dadka cabsi fara badan aa soo wajahay waxayna ka baqayaan in mar kale biyihii ay soo galaan iyagoo hadda biyo ay ku jiraan marka biyihii hore biyahan markay ku darsoomaan dadku ay ka welwalayaan saamayntii way kasii badan kartaa tii hore marka cabdullaahi ugu dambaysta maadaama dadkii ay saas u dhibaataysan yihiin oo haddana aad ii sheegtay shuban biyood iyo cuduro kale in laga baqaayo oo qaarkood cusbitaal ay ugu jiraan maamul goboleedka hal mar ayay usoo gurmadeenaa tiro ay wax u geeyeen aan geynan ka tagno ilaa intee lagu jiri karaa oo dhibaatadana ay socon kartaa wallahi dhibaatada waa dhibaato aada u baaxsan dadkana hadda markaad fiiriso waa dad aada u liito waayo dadka beero keliya noloshooda ku xiriid oo dadkan ma ahan jiinkaasi jooga dad dibadaha ama meelo kale noloshooda ay ku tiirsan tahay maaha waa dad jiinkaasi jooga beera tacbata mid beer fala oo shaqadii beer ay u tahay shaqadiisi oo noloshii ilmaha ka maaray jiray iyo mid beertii isaga lahaa labadiiba waxaa ku dhacday biyiyaa beeriyaa gooyey labada waa isla mid kii fali jiray iyo kii loo fali jiray beerta lahaa labadaba hadda waxay noqdeen saamay noqdeen waa isla mid waayo beerihii oo dhan way go-een marka dadka noloshooda hadda markaas firis aaday u liitaa boqol kiiba sagaashan waxaa weliba intaas dheer iyagoo hadda rajii qabeen oo biyaha idinka bixi doona islaayeen beeriha dib u tacba doontiin hadda laakiin waxaa la sheegay in wigii biyo fara badan uu soo wado cabsida hadda tan biyihii hore ay ku reebtay waxaa ka weyn oo ka daran tan hadda xig wax astaana oo muujinaya in hadda webiga uu wadda soo jibin rabo meelo fara badan oo ay ka mid tahay kaydkii jameec oo kale hadda waxaa la ii sheegay in biyo uu ku daray meelo fara badan oo degmada balcad tuulooyin ku dhow oo sida muka dheer oo kale biyihii qarkay u saarin webiga dadka qaar maqribadii iyo xiliyadii galabgaabkii oo kale way soo fiiriyaan biyaha si caawa markay seexdaan ay uga welwel qabaan biyahaas caawa ma kusoo geli doonaan guri oo ilmihii daadka makaa qaadi doonaa mise yani birita waa gaala gaari doonaa dadka inta badan waxay qiimeeyaan galabta way qiimeeyaan biyaha heerka ay joogeen iyo heerka shalay ay joogeen marka mar marka kasii dambaysa biyaha way kasii darayaano webiga hadda qarka u saarayaan biyaha meelo fara badan weliba xataa sida bulofaydo xol oo kale waxaa cabsi xooga ka jirto meel la ii sheegay in hore webiga ugu jabo in uu kasii jabo oo mar labaad dadka tuuladaas ku nool saameyn xoogan uu u geysto
cabdulaahi maxamed xasan oo ah saxafi ku nool magaalada balcad waxa uu khadka telefoonka uu ugu waramay wariyaha v o eda ibraahim xasan daandurey
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a wasiirada caafimaadka ee dalalka igad ayaa magaalada gaarisa waxa ay si wada jira xariga uga wada jareen qorshaha ka hortega iyo tallaalka cudurka dabaysha faahfaahinta warkan waxaa inoo haya maxamed faarax shire mashruucan oo dalalka igod ku bahoobay ay isugu yimaadeen wasaaradahooda caafimaadka iyo hay-adaha qaramada midoobey ka shaqeeya dhanka caafimaadku ay martigelinaysa dowlad goboleedka gaarisa county ayaa waxaa laga soo jeediyey khudbado kala duwan oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo kumanaan dad oo isugu imaaday jaamacadda weyn ee garisa university oo ayd halkii lagu qabtay gabanarka garisa county mudane cali bunow qorane oo marti loo ah ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan wufuudda kale ka kala socotay dalalka igad ku bahoobay wuxuuna sheegay waxaan rabaa inaan igaad aan maanta soo dhoweyno waad ogtihiin igaad waxa u weyn walaalkeen maxbuub cudurkan annaka waan wada garanaynaa ilaa waxaan nii sheegay cudurkan waa cudur indheheenna aan ku aragnay oo dadkeennan cudurka uu ku dhacay iyo dhibaatooyinkaisa mid dhaarub aan aragna weeyo brobagand badan baa laga bixiyey waxaan rabnaa carruur in la talaan wasiirada caafimaadka dalka soomaaliya suudaan etoobiya jabuuti iyo weliba uganda oo halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeeday ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa isla qaatay in cudurka dabeesha oo halis ku ah bulshada ay tahay in xilligan si wada jira laisaga kaashan karo oo keliya qaabka looga hortegi karo fawsiya abuukar nuur waa wasiiradda caafimaadka ee dalka soomaaliya oo halkaasi ka hadashay ayaa waxay sheegtay in halis culus cudurkaasi ku hayo geyiga soomaalidu ay degto waxayna dadka soomaaliyeed sidoo kale ka codsatay in cudurkaasi ka hortegiisa keliya laisaga kaashan karo in looga hortago qaadashada cudurkaasi tallaalkiisa ilaahay wuxuu na faray in la dadaalo cudurkan waa cudur laga hortegi karo ilmaha ha la talaalo ilmaha ha la geeyo hooyooyinka keliya waajib kuma ahe odayaasha iyo cidda reerka intiisoo kale dhan ha laga wada tasho cunugga ha loo turo waxa la koontarooli karo ilaahayna faray in la dadaalo cunugga inuu dhib ku gaaro xoogaa waxa waa laga fiican xoogaa maaha aadaa loogu fiican yahay baahi fara badan ay dadka soomaaliyeed u qabaan in looga dhaadhiciyo ka hortagga cudurka dabeesha kaasoo inta badan saameyn culus dhanka nolosha ku yeeshay naafayina dad fara badan oo soomaaliya oo aqoon darre ay u geysanayso sidaasina waxaa ka sheegtay jaamacadda garisa university canab subow guure oo ah xildhibaanada garisa county laga soo doortay cunugga markaad intaa isbitaal geynin oo aan soo faksin garaynin oo polio vaccination la siinin qofka uu dhibaayo maamada waayo soo ma ogtiin ani maamaa nahay cunugga markuu kaa jiran yaho xanuunka aad dareemaysiin ayaan dareemaya marka waxaa idinga codsanayaa carruurta inaad isbitaalka geysiin si ay gaanjada ku helaan igama balan qaadeen thank you very much xogayaha guud ee dalalka ku bahoobay igad injineer maxabuub macalin oo la hadlay dadkii halkaasi isugu yimid ayaa waxa uu sheegay in mashruucan ay igad soo qaban qaabisay hanti fara badanna ay gelin doonto lana doonaya dadka ku dhaqan geyigan in gobolkani ay ka saaraan cudurkaasi oo ku sheegay inuu yahay cudur halis ah inta badan soomaalida ku dhaqan geyiganna ay yihiin kuwa xog fara badan aana ka haynin qaabkuu u fidayo igargaars wuxuu ratay in ay tahay meelaha ay ka midka tahay maaragtay dowladaha markaan u qornay ee aan niri na soo dhoweeya oo nala shaqeeya nagu soo nagu soo horjawaabtay oo noo tiri diyaar baan idin nahay waan nala shaqaynaynaa ayay ahayd waxayna tahay meel u dhow dalalka kale jiiraankaan nahay ee cudur ku badan yahay soomaaliya iyo etoobiyana u dhow yahay marka istaraatiijig ahaan meel maaragtay fiican oo maaragtay xul wanaagsan bay ahayd waa tahay cudurka dabeesha geyigan igat dhulalkan east africa saamaynta intuu ku leeyahay
caddadda ma sheegi karo aad buu u badan yahay mar buu hoos u yara dhacay laakiin haddana u bilowday inuu maarata soo rogaan celiyey ay u eg tahay markaana ka hortagnaan doonaynaa waana cudur aad u xun oo maara dadka maara dullo weyn u geysan karo dad badanoo soomaaliya waxay aaminsan yihiin in tallaalkan uu yahay mid laga fiican yahay been iyo war waay hadday inaad dhegeysanaysa wey waxaan idhi dadka maarata koonfurta soomaaliya degay yaa waxaan ka maqlaa inay dhahaan waraan waa naqaanaaye waa naqaana waxaa ka horaysaa yaa ka akhrisani marka warka soomaalida waa si ayaga waxaad u sheegtay qoraakta wixii xulliya ka akhrisani haddaad u sheegtay midana xulliya maaragtay dadka wax u dhimi waxa ka jira ma leh marka bay waayeen isku soo celceliya wasiirada caafimaadka ee dalalkan igad ku bahowey ayaa qalinka halmaroo keliya waxay ku wada duween in malaayiin carruur oo lagu tallaali doono shanta maalimood ee fooda nagu soo hayso oo ayna noqon doonto qaadashada tallaalka cudurka dabeesha mid dalalkan igad ku bahowey si waafiya looga qaadan doono waxayna bogaadeen in isku imaadyada noocan oo kale ah uu yahay midda keliya looga hortegi karo in cudurkaasi layskaga kaashado iyadoo dalalka qaarkoodna fikirro kala duwan ay ka kala qabaan ka hortegidda cudurkaasi maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a sida aad wararkeennii ku maqasheen gobolada north and south carolina ee dalkan mareykanka ayaa waxaa garaacaya duufaanta loogu magacdaray florence haddaba arrimaha duufaantani ayaan ka wareystay jibriil cabdulle ciyow iyo cabdisalaan xaaji cabdulqaadir oo labaduba ku nool magaalada raali ee caasimada gobolka north carolina waxaana hadalka ku hormaray jibriil cabdulle
duufaano ayaa ku socdo xawliga iyo awoodihii awood laga baqaya inay ku yimaadeen hoos bay u dhaceen haddana roobab waa jiraan flori wax la dhahaa jiro ama biyo kusoo fatahayo laba wadi laba magaalaa noogu daran marka waan ka fognahay hadda alxamdulilah ilaahi waa nagu badbaadiyey meesha aan deganahay laakiin aaryada weli way socotaa ama dabaylaha waa garta marka meelaha ugu badan ee ay duufaanta garaacayso waa xaggee laba magaalaa ugu daran waxaa la kala yidhahdaa wilmington beach iyo newban labadaas magaalo ayay aada dhacdadan xoog gale oo laga yaaban yahay ayay ka jiraan waa garta marka magaalooyinkaas dad soomaali ah oo degan ma ka warqabtaa wax soomaaliyo degan ma jiraan magaaladan raleigh iyo charlotte ayaa la wada degan yahay soomaalida laakiin halkaas qof shaksi soomaali oo degan ma jiro
waxaasna khadka ku jira cabdisalaan xaaji cabdulqaadir oo ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee magaalada raali ee caasimada gobolka north carolina ka waran sida garoonka iyo duulimaadka ay dabeylahani u saameeyeen wallaahi nuurow aad baad horta u mahadsan tahay annaga gobolkan waxaa la bilaabay isniintii isu magaciisii dadkii laymanka haddaad aragtid garoosiyaradii iyo meelaha say ugu jireen iyo magaciisii meelaha laga adeegto waa diyaar garowgii ha marka almuhiim garoonka marka diyaaradihii xalay annaga waxaanba u malaynaynay garoonka dhan inuu xiran yahay meeshii dhan aan la shaqaynaynin alxamdulilah xalayna magaaladan caadi ahayd isu socodka saaka adii markay ahayd toban saa habeennimo markay noo ahayd garo eerboortkan joogay rentagaaradii caadi ay ahaayeen way furnaayeen duulimaadyo badanoo la kansalay waa jiray termalk terminalka terminal onka waa xirnaa international air d u airport waxaa furnaa terminal twoda keliya waxa soo degayeyna waxay ahaayeen delta airline adii so far saddex diyaaradood afar diyaaradood ayaa soo caga dhigatay afar iyo ka badanna caadi ay uga duuleen garoonka marka hadda laakiin most of them adi in sida badan waa la kansalay may may fahamtay marka sidee ugu diyaar garowdeen waxaan ogeyn in duufaanta markeedii hore la yidhi cabirkeeda ama awoodaheedu waa darajada afraad oo ah darajo khatar ah haddana hoos ayaa loo soo dhigay marka cabsi intee la eg ayaa idin haysay markii hore wallaahi walaalkay waxaa tusaale noogu filan gobolada kale oo hore ay u saamaysay duufaantan tan weliba tan afraad karagarga afraad oo aadaa looga dayrinayay marka haddee waad fahmi kartaa america oo aada ogeyd haddii biyo iyo rooti laga waayo waxaa khatar galay in rooti iyo biyo garoosaradii ay ka dhammaadeen ay gabaabsi noqdeen dadkii xataa waxaa dhacday waxaan ka shaqaynaa airboort in miitanadii la kansalay iskuuladii la xiray oo magaciisa jaamacadihii saas oo kale xataa guryo dad ay deganaayeen booliiska intay tageen ay dhaheen dadka oo fuqarada ah la dhahay magaciisii guryahan kuma noolaan kartaan shantar aada marka khatarteeda aaday u badnayd annagana hadde dadaal wixii karaankeenna waa muujinay laakiin tan ugu weyn waxaa waaye muslinaan nahay waxaan tala saaranay aamanaa billaah waman yu'min billaahi laa khawfun caleyh ilaahaan tala saaranay marka waxaan dhahnay wix ilaaha keenaaya den kun sanay kaa weyn yihiin magaastaajidka markaan ku kulanayna waxaan isku boorinay qof kasta in la isu qayla dhaamiyo hadday qof wax gaaraan hadday si wax u dhacaan in soomaalida ay isu gurmato taasaan ku wada ballanay ma fahamta waayahay marka hadda ka waran dabaylaha iyo roobabka ka da-aya ee magaalada aada joogtaan ee raali walla alxamdulilaah alaa nicmatillah niyow roob waa jiraa dabaylo waa jiraan weliba geedihii xambalahoodii iyo geedo badan oo magaciisii oo magaciisii jajabaya iska jira laakiin dabeeshaan filaynay iyo xoogay lahayd hadda roob un baan dareemaynaa iyo magaciisii iyo dabeelyo adi saas aanan u xoog badnayn waayo waa mahadsan tahay jibriil ayaa jeclaha inaan weydiiyo ugu dambeynta jibriil khasaaro dhimasho ah iyo dhaawac ayaa la sheegay in ay duufaanta ilaa imika ay geysatay marka maxaa maqasheen maaragtay oo dhimasho ah wallahi annaga wadway witnessen waxaan markhaati ka noqon karnaa t v-ga unbaan daawanaynaa barasaabka gobolka north carolina roy cooper ayaa la dhahaa wuxuu soo sheegay in maalintan dhimashada ay marayso eh, saddex ruux hooyo iyo wiilkeeda oo geed ku soo dhacay gaariga korkiisa halkaasna ay ku dhinteen iyo nin kaloo biyaha dhexdiisa asna ku dhintay marka geeridu waxay maraysaa saddex waayahay jibriil iyo cabdisalaan waa mahadsantihiin Eh, ilaahay ha idinku ammaansado eh, halka aad joogtaan aad baad u mahadsantahay nuur nuurow aad baad u mahadsan tahay
kuwaasina waxa ay kala ahaayeen jibriil cabdulle ciyow iyo cabdisalaan xaaji cabdulqaadir oo labaduba ku nool magaalada raalli ee caasimada gobolka north carolina ee dalkan maraykanka oo ay hadda duufaan garaacayso waxaana ay ugu warameen khadka telefoonka
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ugu yaraan labaatan ka mid ah jabhadda dimuqraadiga ee suuriya oo ka mid ah jabhadaha mucaaradka ee hubaysan ayaa lagu dilay bariga dalkaasi sida uu warbixintan ku faahfaahinayo xuseen saxnuuni ururka xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigiisu yahay dalkaasi ingiriiska ayaa xaqiijiyey in la dilay labaatan ka mid ah xoogaga mucaaradka dimuqraadiga suuriya kuwaasoo lagu go'doomiyey deegaano ka tirsan gobolka deyr zuura xilli jawiga uu aad u xumaa maleeshiyada ururka dowla islaamiya ayaa weerarkaasi u adeegsaday gantaalo iyo qoryaha fudud kuwaasoo laayay ciidamada mucaaradka dalkaasi madaxa ururka xuquuqda aadamaha suuriya raami cabdiraxmaan ayaa warfideenka u sheegay maleeshiyada isis ama daacisha inay miinooyin ku aaseen deegaanada ay ka joogaan bariga dalkaasi si ay u go'doomiyaan dagaalyahanada mucaaradka ee la dagaalamaya waxa uu ugu yeeray argagixisada xoogaga mucaaradka dalkaasi oo taageero dhinaca cirka ka helaya isbahaysiga maraykanka horkacayo ayaa bilaabay weeraro lala beegsanayo maleeshiyada ururka daacisha ee dalkaasi gaar ahaan dhulka ku xeeran webiga furaada oo u dhow xuduudda dalkaasi uu la leeyahay dalkaasi ciraaqa in ku dhow saddex kun oo maleeshiyada ururka daacisha oo ay ku jiraan ajaanib ka yimid dalal kala duwan ayaa la rumaysan yahay inay ku dhuumaalaysanayaan deegaano ka tirsan bariga dalka suuriya isbahaysiga caalamiga ah oo ay horkacayso xukuumadda washington ayaa horey u sheegay inay dileen tobanaan ka tirsan kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah waddankaasi arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordogan iyo dhiiggiisa dalkaasi ruushka valadimir putin ay ku kulmayaan magaalada soji ee dalka ruushka maalinta isniinta waa sida ay sheegtay madaxtooyada dalkaasi turkiga ciidamada dowladda bashaar al asad ayaa qorsheynaya inay weerar baahsan ku qaadaan magaalada idlib oo u dhow xuduudda dalka turkiga taasoo ah meesha ugu dambaysa oo mucaaradka dalkaasi ay ku xoogan yihiin beesha caalamka iyo xukuumadda ankara ayaa walaac ka muujiyey weerarka ay qorsheynayso xukuumadda dimishiqa waxa ayna ka digeen musiibo bini'aadinimo inay ka dhashaan dagaalada ay qorsheynayaan ciidamada bashaar al asad oo taageero ka helaya dowladaha ruushka iyo iiraan xuseen saxnuuni v o a qaahira
aad u mahadsan yahay xuseen saxnuuni oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada qaahira halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a haatanna aan ka codsado nuur xasan bukhaari inuu nala socodsiiyo qodobadii wararka caalamka u doorqorana mahadsaned xuseen wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in rag hubaysan ay xalay gudaha magaalada ku dileen laba wiil oo dhalinyaro ah goobjoogayaal ayaa v o eeda u xaqiijiyey in labada wiil ee la dilay ay ahaayeen saaxiibo sanadkii aanu kasoo gudubnay ka qalinjibiyey jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ciidamada amniga ayaa tagay goobta uu dilka ka dhacay oo aada ugu dhow suuqa magaalada balse waxaa la xaqiijiyey inay baxsadeen raggii dilka geystay duufaanta florence ee saameysay labada gobol ee waqooyiga iyo koonfurta carolina ayaa hoos u dhacday xawaarihii ay ku socotay waxaana ilaa iyo iminka wararku ay sheegayaan inay ku geeriyoodeen ilaa iyo shan qof booliska magaalada wilmington ee waqooyiga carolina ayaa sheegay in hooyo iyo ilmo yar oo ay dhashay ay geeriyoodeen kadib markii uu gurigooda uu kusoo dhacay geed weyn sidoo kale wararka ayaa sheegaya in qof waayeel ah oo sideed iyo todobaatan sano jir ah uu isla gobolkaasi ku geeriyooday isaga oo isku dayay inuu xarkaha korontada ee gurigiisa uu hagaajiyo xilli uu roob xoogan da-ayay qofka shanaad ayay saraakiisha maraykanku sheegeen inuu ahaa qof waayeel ah oo ay dabaylaha duufaantu qaadeen isaga oo ka soo baxay guriga uu ku noolaa aad iyo mahadsan yihiin nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinaya qodobada warka u doorkaroon dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka xabad muuse colaad iyo heeskiisii toosan
heestaasi toosan iyo fanaanka xabad muuse colaad ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan tan iyo maanta duhurkii inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo
indhuhu toddobaatan jeer bay indhuhu tugasho dhow